بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد maanta taariikhda atisideedii bili laba iyo tobanaad labada kun toban iyo afarta walahana ku hadalawmay waaha odayaasha dhaqanka koonfur galbeed lix gobol arrimahooda wali go-aanadii iyo maanta ha ku bahi shir markiiyo weeldhadan go-aanadii ha ku bahi iyo kolleyna anay lahay wakiiladii inaana ku hadalo annagoo malaakuusku maxamed maxamuud eh walaanu ku hadalo may waaha maanta cod dheer iyo cod gaabanba ka deersiyaw ummadda koonfur galbeed lixda gobol khaasatan digil imaraf leh iyo deegaan wadaagtiisii iyo may baaqanka jeediyey in ujeedada una dowladdan koonfur galbeed una handhisaani muddada nka rafaadani oo handhisni wali hayti an sheega fade in wal isbedel ah maanta una na dhaawacow ama dhabniinjaysidaw una unku fikiro hayneh ummaddan badbaadadeeda iyo ankani haddana badbaadadaas ini sii wadno iyo fadaana mayla ku yaabe dadka ini is-eraan ummaddii lixda gobol may dhab eh xaaladiyo iyooba tanaasuleena may ka lafi ini shabhaadan ini eraanga laku yaabo marka shab ahaashada ma etaa una maalintii taariikhda unante baydhabo kooyne ma haytay bili laba iyo tobanaad toban-iyo todobadiiye labada kun toban iyo lamada maalintii una kooyne go-aankii unan fadheene may hay in magaaladan baydhaba wal albushaad aan ku dhiina dhinigayna ku kooyti ad kastoo wal suubidoona aan dejiino si umado badbaado an helo deegaanka in badbaado an helo ma haytay heliis amba go-aan una qaadani yahay marka marka dhiidii dhibaatooyinka culus oo dhowr jeer lahani hajuhmi una galan wal dilo kortoona qabni dad mardi walnin diloona qabni laakiin may ka hisaabtanne ummadan see lan badbaadiye ummadan oo taariikh kasta iyadala is haysato fargaha iska dhegan oo yalaninis adeegsidaw lanqa guruushaad ha qaadadi laymardi amba hadirsadow heewi hadirso amdaaro hadirso laymardi macnaha dhibaato ku abuuray saas daraadiye in shilin dambe ummadan an iska deyne mardi lan shilin ha qaadi mardi dhib abuuri ummadan an iska an iska seen ujeedadayn horta inka horeytay una ka talanay go-aanka qaadayn taasahay tiina ilaahayni garab galay may aaminsanaa ani ka guulaysani may waali toban labaatan iyo sideed banaanbax iyo suubini oo una kadiidigne wala umudan lahan maleeguhay labaatan iyo sideedaas banaanbax una suubini macnaha saddex banaanbaxa dadan loo ka dili inta kalena mardii alqalado oo eednin dhibaas walii suubiyaayna marka gaabsanay wali unan gaabsanay may haytay ini go-aankayna meel maro barnaamijkuuna marka hore gogol dhigkayn gogol dhigaynahay ini meel maro iyo insuubina barnaamijkaas iyo ka suurtagal ilaahayna suurtageli wal dhibaatile baydhow lama jaanib habad in isdhaalatay bugbug iska siida majar dadka kale oo la hadirsadii barnaamijkaas ma infadaayna ini mardii maka hisaabtagna wala guriga habada ka dhiyaasa lanka habada ka dhiyaasa gabadha habada ka dhiyaasa cologa habada ka dhiyaasa deegaanka laku qaxow ini dadyo eyin oo shacbigiisho eyin xukun raadis wal weydiiyey laakiin malka weydiiya awood iyo ani eri malka weydiiya may nii dhiiday inina na ero awood iyo walka meel mariye dawlad gacanka siido heedaha caalamka iyo mardii xuquuqul insaanka ma erag u haayaana kolleyna taariikhda sheega doonta wal kastaba oo mardii dawladaha caalamka naftiyo muraadiin iwal sheegada jireen maynin edaayana ini ummadan lanki wal dilaawle caalamka qiimayaw una marka may go-aansanay wal caalamka hadii wal dilaawle qiimayaw in wala una wedna an wedna ummadi an dhisaani in mardi horumar deerto walayo ee ka guduban dhibaatooyinka mardi lilmaaqani ka gudubno iyo qorshada ayna haysi idan caalam haddii ama mardi lii dhammaayay abaartii dabadheer dheer abaartii burburkii inkooleytay sagaalun iyo mardi kowdii bay dhawo wali kudhi ogayteen deegaankan degil marfulu dega wali kudhi ogayteen lan lan sheegow maanta ma jiro dadka suubiyeyna soomaaliyan iyo lahaayeen heewidaaradahaayeen walaasana suubiyi ilaa maanta wal caalim a ku hadalaw mal eragna haana kainoon waaba kuhundulohayaanba macnaha haddii maalintii todoba boqol i konton qof yaa ka dhamadaasi deegaankan digil marable laha laha ku bilaawa luug laha ku bilaawa bo-aale lakihiji ilaa inta jiribka jeyta ha ku ragda shabeellaha hoose abgooye kulli haka darta inta ha ku wareegda boqool ha ku wareegda bay intaa samay ka dhamadaasay todoba boqol iyo konton maalintii caalamka maku danqane soomaaliyaanana dhamaaytay dadkeena dhamaayagna kulliyo kuwal maanta dawlada in shaqeeyayaano dawladu laleeyo lan shalayba ana baahi ii dilaay wali badadaan haysida in oo qaadaya awood isla dawladeed oo galantioo ka jarta awlood awlood awood dawladeed oo galantioo ka jarta galantiga awoodii dawladda ka burburtay hubkii dawladnimada laku dhaxli yalahay kala duuliya anama hay shacaba oo dantiisa ishaqaysadaa wahay caalamku hadalay hay in gargaari ma jar raashin markii dadka dhamaadeen raashin inshaan awal mag argo siyaasad soomaaliya daba faraha kala jari markaas caalamka dhan faraha kala jari hay-adaha caalamku kukuway faraha kala jareen wal ha in gargaari ma lahay dadkii kayna gorod u waysiin ilaa yawmun haadaa walaha oo shalay qobsadi lanka markii waligeeka qobsadi ogi wala ha ka dareeran ogi wala ha marina oge fayla dadkii ka intaasa laku waayo marka ma hanjeediyey dadweynaha koonfur galbeed khaasatan mardi deegaan wadaagta digil marafleh iyo digil marafleh ma hanjeediyey in arrintaas baydhagu ku dhiidi ate abuuro degaan laakiin makudhiya insha allahu tacaala abuuro degaan in ate daliil maysan siyay ogaadasaana maylu ku yaaba inay ertaan may wal insuubi wayteen ma in ku horseedu wayteen macnaha ma innahawaynhe dadkayn i dalkayn inahohay dalkayn i dadkayn sababta may weeli haddii habad baydhagu ku dhiide cunuga oo mardi lakadhamadawn eyi guriga kadumawn un erne haddana mardi una kusha rooraan wali una hawadnay lamansin han rafaadanine maanta meelaka sheega unla hayn ma aaminsinaa haddii wadahadalka hadda una rajeeyo hayna ama dawlad anfurni oo haddase qaab daro nilag maarayo hay erago hayna haddii guulaysada waayo guulaysada waayo ma aaminsinaa mardi lankasa diili gobol shalay makatala jar duulag masiira hangale taariikh una lelo duulag masiirka hangale haddii umudanwalka la haato ankee mardi dacwo oo noo oo mardi haddii idaawnimo ah ini hanoo ini hanoo baxaasa mataawiyaw dacwo idaawanimo ema hanoo baxaas ma hanoo baheeye waanay u war celin walaalow saama faylaha haddii sii walo lanqaabayni lanqaabayoona mardi horumar wiinga la deelee umudaana mardi gargaar badan helaas gudaaj ee naga toy banaanka naga toy marka annamay ra-iga iyaa hasiinjeediyey haddii atiin deegaan wadaag digil imarafle deegaan wadaagtiisii oo mardi dhulkan digil imarafleega la leeyi ama digil imarafleega la leeyi dadka ka nool ma hanjeediyey una malnoo xoog malnii qobsane malnoo xoog malnoo xoog badine laakiin fikradayna ma aha lanka haddii dagaalkii ka kooy haddiiba ad erta maarti macnaha dagaalkii isufalaa ad kula horseed u hayte ada ku reyti use dhireeya iska aala doqon haddii ay laakiin ada ku reyti may ku kureytay in barnaamijkii adawadii sidiis ay isbedel an lahayn oo marti taariikhde mahma kaan waktigay qaadataba in mardi waxaa weeyaan mardi xaquuqda la raadiyo hay maanta una lamasan intaan fadhiini ina la deelo waa aaminsana marka waan aaminsana dadki lahba gobol marka lanka reesi leh macnaha mardi wala arqaladeey isigley mardi xumaan oo mardi taariikh weeldhadaasle weeldhadimahayna ma reeyi horta taas in ogaatan hasiinku hasiinka jeediya baagan dheer ikan gaabanba tan kale xasuus hadal ma ku dhom maysin sheegay dhulka hadda la leeyi jubbaland la eree ee walyakun siinku eree jubbaland mau aha mardii laha ku bilaawo webiga ganaane war ilaa laha ku bilaawo mardi eel uro geeska xuduudda soomaaliya etoobiya ilaa adaku jeedta jilib ijamaama mau aha mardi webiga dhinigan landaarode tuulo makale sharmow geelad ogayteen gaalkacay oo magaaladooda eh yemayle bar la kala bari saxiix laka dhiibi inay buntlandna walaaja xukumato tiidangna mardi heewin walaaji xukumato daliil may kintusay taas may ki idaayate inii xuquuqda tiida dadka baabi'iyo haayo ka dagaalamo haayo siyaasiyan ikhtisaadiyan nooc kasta inka dagaalamo haayo heewi daaradu lanki maanta heewi daaradu walka dagaalna beri umud meelmadeersiyaw taas may fada in la ogaado yaan sababto ah dhul kan dhulbanaan gobol gobol iyo gobol nusyo iyo walaas iska jaraan kan magaaladoo la shargooy marka dadka bani aadamka eh ilaahay wada khalqay heewi maysan aaminsan ama daaradbe ini isan atiin dad xayaato bani aadam muuqaal kale bani aadamku atiin maahayn dadnimo kale an lahay taasa aaminsanti daliil iyana taasna caddaan waaye mar wala iyo aaminsan yihin wala ku jara may wala kuka jara taariikhda mardii digri mirafle ma bilaawna geedka dhulku inaan ka horeyni soomaali la sheego dhulkan oo soomaalida sheegadaas inaan ka horeyni unaan ka horeyni maysinka daliil ah langna mardi xoog ma kuku qaadna dhulkan una degina horumarkii un dhulkaha koo mardi baadii walan saxa mii jiray hore markii mardi meel daagle lahanhad yelan guuri jiray un ini un dhulkaha ku horeyni may daliil ah deegaanka una degina daliil ah marka deegaan mardi nicmo ilaahay ka sii haddii mardi xaasidnimo mardi ad umudan afka maxatirida laisku bahaysaday mardi in ad laka gumaysido dhulkan la qaado la fadaw macnaha mardi in aad goroto lakoo fade gorodoo ganacsigaada ninka ganacsatadaada gorodoo ninka siyaasigaaga gorodoo ninka sarkaalkaaga nooc kasta ninka dhalinyarada ah haweenka kulli ina gorodaana la fade gorod waytan gorod waytan mayka gorod waytana lama sini inta dawlad hal sin i lama bilooda dawlad ka dhisaan hal sinina dawlad ahayn nin ganacsata adigili marabla anti ninkoy walaa uni maalgidiyaan arrim arag nin siyaasiya inahani biiri inta sin kuqul oo inta saan antoosin la raw ma arag nin sirkaal oo arrintaasi hani garabsoona ma arag marka dad baranbarada mau aha yeeba noolle dad lamid iyo dadkan badanyi baranbara may weyn baranbara lankuun haw ku geerin haw ma jaro baranbara lanku geerin haw ma jaro marka in isku geerin haw waayaan oo in isgargaaro waayaan oo ilaahagii khalqay bani aadamka ka dhigay sagaal bilooda mardi aaday uurshu hakuwadi kana sagaal bilood ay lahawadi ini sagaalkii bilood una mardi aaday uurkayni wadi hameenkii dhalinayna magala dhalinaro in ilanko kaleed oo siinsaas oo kale oo deegaanka islahay inahaku hayaami deegaankiida nikala bar nikala nikala nilahaysada inuu isku fudyi waayo mayna mad nagadaane wala aan sheego ayaanka aan sheegaa lama nagadaan marka maysinku codsadee wala dantiin in roogsada lagna in dilin lagna in dagaalanteen laakiin intee maslaxan inka jarta intee maslaxan inka jarta shariif xasan un madaxweyne soomaaliya soomaaliya ina nagadoo bahadmardi ma diidinayn ini digil marfog nagadoona ma diidinayn ini deegaanka nagadoona ma diidinayn laakiin wala marki ada nagadaas nidaam yala fale adduunyada mardi nidaam in ilanka kooy yala fale nidaamkii in ilanka kooy usigi mardi lanagada waaytay ra-iye weelay ambaseka sidi war unku qaldiyin wala ku qaldan weeli lankan dalkaan dhaladay lan mardii karti lehu gorode ana lan kartidiis meel ku bii kortuu laakiin si qalada sid ka helaase saqaabdar on kuweydiido dherey sidyay isoo helaw oo lan ogolii oo laliin diidinayna iyo mardii saqaabdar on kuweydi mayadi xooga ku weydi xoogne wali ada ka qaadato beri lanko kalaada hoogkoo ka qaade xisaabtinto lanka xisaabtamo la fade lanka xisaabtamo la fade marka un walmandiidiniini wal nidaam eh adduunyada iska waafaqsante ummaddo iska waafaqsante in la suubiyo falaani maahayne lan wallandiidina ma jara haddii un oo lixda gobol nin dhisanta nin kooyon ere namayow anasaan walan bedelay saan walan bedelay ma diili lahay dhulkan u moqon haddii se taariikhdiisii lan laha husa falow ay an laha walaalkee taariikhdiisi in la husa lan falow haddii ay haddii islamadan beri moodmoodka nin hor iskuma noodo macquul way haddii isfalow marti wali falow suubiyood laakiin lan taariikhdii la xuso ummadan xasuusata falow haddii is ay ma inka baaqay walaalkay in barnaamijka sida iswalandhe ku hayo isku bedelo macnaha mardii xilka ummadan lanka horay goboladahay lankii wanan dhiibni haddiiba gobol waayo isi yala wareeji kor war ulasama eh laakiin xooga walkoo ka qaada haddiiba nagato macnaha lan xoog walkoo ka qaada isina beri mardi xoog la weydiiye taasaan ku digay waana mardi dadweynaha koonfur galbeed ideegaan wadaagtiona sidaan haddii adalkay marka koowaad ku bilaawday may ku codsadeen in daljo on roogsadaan badbaadsadaan ganacsatadiyo siyaasiyiintiyo nimanka la helo saraakiishiyo inay iska hirimaan oo daljo badbaadsadaan ma er dalka badbaadsada aan siin laha anig malaytaan lanka la ero mardi haddaasa noo sheegay hala dagaalay ma ah haddii lagu sheegay wadahadala nin furma doona lan kastaba wal isle helo doona laakiin ma aha maysin lahaa dalkiini fara maka jara sababto ah jubbaland mayl eray baasboora la gooyay beri mardi lanka baas